halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axada ka diseembar sannadka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan falastiin anagu dhowr jeeroo horena waan sheegnay mukhtaar ruubow cali abumansuur dowladda federaalk soomaaliyeed baa ka qabatay magaalada baydhabo horena waanu sheegno ka maamul ahaan inaanan anagu shuqulka ku lahayn qabashadiisa iyo dacwadiisa intaba marka waxaan u malaynayaa in dowladda federaalku dee waddankana dowladdii xukumaysay ahayd iyada u ay mukhtaar qabsatay iyadaana sheegatay in ay mukhtaar hayso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed oo ka warramaya xaaladda amni ee magaalada baydhabo waraysi ayaannu idinkugu haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan gabarar soomaaliya oo dhowaan loo doortay golaha deegaanka ee magaalada south portland waxaan kaloo idiin haynaa biyola'aan ka jirta qaybo ka mida gaarisa iyo sidoo kale carwo magaalada hargeysa ka socota iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay sabtidii shalay inuu shaqada ka tegayo xogayaha arrimaha gudaha ryan sink oo ka tegi doona xafiiska dhammaadka sanadkan ka tegista shaqada ee sinka waxa ay noqonaysaa markii labaad oo uu ku dhawaaqo madaxweynuhu sarkaal sare inuu ka tegayo shaqada wax ka yar maalin waxaa sidoo kale tani ay daba socotaa iyadoo tiro saraakiila oo markaasi ka mida maamulka trump ay banneeyeen xafiisyadoodii tan iyo intii maamulka madaxweyne trump xukunka qabtay bartiisa twitter-ka ayaa trump uu ku soo qoray in ryan uu qabtay wax badan intii uu xafiiska joogay uuna uga mahad celinayo sida uu qaranka ugu adeegay wuxuu intaasi ku daray in dhowaan uu ku dhawaaqi doono cidda bedeli lahayd booskiisa hadalka trump kuma uusan cadaynin in sinka uu iskiis shaqada uga tegay iyo in la eriyo toona laakiin ka tegitaanka shaqada ayaa kusoo beegmaysa waqti loo haystay dacwado kala duwan iyadoo wasaaradda cadaaladuna ay qorsheynaysay inay ku samayso baaritaan dembiye uu galay ah booliiska ayaa waxa ay ku rideen sunta dadka ka ilmaysisa banaanbaxayaal xirnaa jaakado jaalla ah ayagoo isugu soo baxay bartamaha magaalada baariis sabtidii shalay ahayd taasi oo ka dhigaysa in isbuucii shanaad oo xiriir ah ee dadkani dibadbaxyada ka socda halkaasi ay isugu soo baxayaan madaxweynaha wadankaasi emmanuel makhon ayaa isagu waxa uusan awood u lahayn haatan cidda uu kala xiriiri karo dibadbaxyadan iskudhacyadan ayaa waxa ay dhex mareen ciidamada booliiska iyo dibadbaxayaal sida la sheega waxaana booliiska ay ku tuureen dadkaasi sunta dadka ka ilmaysiisa iyo sidoo kaleeto biyaha lagu seero dadka banaanbaxyada dhigaya meel dhexe oo ah bartamaha magaalada ayaana iskudhacyadu ay ku dhex mareen booliiska iyo dadka banaanbaxaya ugu yaraan lix qof ayaa la sheegay in la xiray caasimada goor dambe oo shalay ahayd waxaana sidoo kale tiradaasi ay aad uga yar tahay marka loo barbardhigo asbuucii hore oo la sheegay in ku dhowaad shan boqol oo dad ah la qabqabtay sida dowlada hoose ay sheegtay siman sideed kun oo ciidamo booliis ah ayaa la keenay magaalada baariis iyadoo afar iyo toban gaari oo ah kuwa gaashaamana la dhigay isgoosyada si amniga ay u ilaaliyaan subax wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da xaaladda magaalada baydhabo ayaa deganeed xalay kadib rabshado saddex cisho socday oo magaaladaasi ka dhacayay dad banaanbaxayay ayaa la sheegay in la xirxiray shalay haddaba waryaheena falastiin axmed iimaan ayaa xaaladda magaalada goordhoweyto waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed ugu horreyntiina waxa ay weydiisay xaaladda magaalada sida ay tahay labadii maao lasoo dhaafay magaalada baydhabo waxaa ka jiray qalalaaso ay sameynayeen bulshada qayb ka mid a hase yeeshee maanta gelinkii dambe waxaad u malaysaa magaalada baydhabo inay yaro degan tahay dhibaatooyinkii faraha badnaa oo dhalinyarada banaanbaxaysay ay ku samaynaysay way iska yaro dagtay caawana magaalada jawigeeda guud ahaanba aada buu degan yahay waxaa la sheegay in la xirxiray qaar ka mida dadkii banaanbaxaya maxay tahay sababta loo xiray dadku haddii ay sameynayeen banaanbaxyo barsiinay banaanbuxu sideedaba hadduu yahay mid nadoon oo aan dhibaato lahayn oo hantida iyo nafta dadka reer koonfur galbeed gaar ahaana reer baydhabo aan dhibaato u geysanaynin waa la banaanbixi karayaa laakiin haddii uu isu bedelo rabshado in hantida dadweynahana la baabi'iyo guryaha iyo dukaamada shacabku ay leeyihiin iyo baabuurta la gubaana xadgudub sharceedeed weeye marka hay-adaha ammaanku ay ku khasbanaadeen in dadka samaynayo burburinta magaalada ay ka qabtaan
dadku waxay ka cabanayaan mid ka mida musharaxiintii madaxtinimada u taagnaa koonfur galbeed oo la xiray ka maamul ahaan adinka sidee u aragtaan xarigga mukhtaar roobow falastiinay anagu dhowr jeeroo horena waan sheegnay mukhtaar roobow cali abumansuur dowladda federaalka soomaaliyeed baa ka qabatay magaalada baydhabo horena waan u sheegnoo ka maamul ahaan inaanan anagu shuqulka ku lahayn qabashadiisa iyo dacwadiisa intaba marka waxaan umalaynayaa in dowladda federaalku dee wadankana dowladdii xukumaysay ahayd iyada uu ay mukhtaar qabsatay iyadaana sheegatay in ay mukhtaar hayso sababaha ay u haystaan dee wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliyeed baa war-saxaafadeed ka soo saartay marka anagu mukhtaar maamul ahaan iyo shacab ahaanba maanan haysanin marka laakiin waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo magaalada baydhabo waxay leedahay maamul waxay leedahay maamul goboleed isaga ismaamulo oo arrimihiisa gudaha loogu talagalay inuu isaga maamusho sidee isaga beri yeeli kartaan xarigga mukhtaar roobow oo aa u dhihi kartaan dowladdaha qabsata falastiinay anagu ma nihin jamhuuriyad ka madax banaan jamhuuriyadda soomaaliyeed waxaan nahay dowlad goboleed hoos yimaada dowladda federaalka soomaaliyeed qolaad udhaxaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliyeed oo ah in dadka ay qabanayaan haddaan koonfur galbeed lagala wara laga wareejino wax laga weydin aan la qaban kareen inaa xeerkaas annaga nooga yaallo waxaan se is leenahay dowladda federaalku hadday u aragtay in qof muwaadin soomaaliyeed ah hadday dembi ku haysato hay-adaheeda ammaanka hadday qabsadaan waxa weeye haddii laga wada hadlayana waxay leedahay nidaam iyo sistam asluubaysan oo dowladnimada loo maro laakiin anagu de dowladda federaalka soomaaliyeed go-aankii ay iyana qaadato in laga wada hadlaa waa wax dibka imaan kara laakiin ma oran karayno dowladdu dalkay xukuntaaye kama shaqayn karta magaalada baydhabo ee magaalooyinka kale soomaaliyeed intaba
hadda waxaa la sheegay in doorashada ay dhacayso wakhtigii loo qabtay ah sagaal iyo tobanka bisha mid ka mida musharaxiintii ku tartamayeyna waa uu xiran yahay ka maamul ahaan see u aragtaan idinka in doorashada ay dhacdo iyadoo musharax la siiyey shahaadadiisii uu xabsi ku jiro falastiin ay saad og tahay ba mukhtaar ruubi cali abi mansuur markii uu yimid magaalada baydhabo saad adiguba u sheegtay wuxuu ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayey dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxtinimadiisa hase yeeshee maalmo markii uu joogay dowladda federaalka soomaaliyeed wasaaradda amnigu waxay warqad dabcan lagu soo aadiyey koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena wasaaradda amniga loogu sheegayay in musharax mukhtaar robo cali abumansuur uusan u tartami karaynin hase yeeshee anagu ka maamul ahaan jawaabihii aan bixina waxay ahaayeen anagu mukhtaar wax dembi oo gooniya aan ku haysana ma laha dowladda federaalku hadday iyadu si gooniya u haysataa waxay ku haysataa iyada ay u taalaaba maamulka iyagu uu ku yiri xilliga warqadaas lasoo saarayana madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee xilka isaga tegay mudane shariif xasan sheekh aadan xitaa deegaanka kama unan tegin marka doorashada sida guddiga doorashada ee u xil saaran baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya uu sheegay waa ay qabsoomeysaa waxaan dareemayaa in sida jadwal jadwalkoodaba uu ah maalinta berri ah xildhibaanadu ay diyaar garoobayaan sidii jadwalkii horeba loogu socday in musharaxiinta qaarkood la dhagaysan doono khudbadahooda marka guddiga doorashada qowm goboleedka koonfur galbeed waxay sheegeen in xiritaanka mukhtaar roobow cali abumansuur dowladda federaalka ay xirtay iyo doorashada iyo horsocodka dowladnimada koonfur galbeed ay isku xirnaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo falastiin axmed iimaan khadka telefoonka ugu waramayey kadib xiisadihii ka jiray magaaladaasi baydhabo
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan carwo ay ka qayb galeen ganacsato kala duwan oo reer somalilan ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada hargeysa carwadan oo toddobaad socota ayaa waxaa sidoo kale joogay ganacsato ka tegay dalalka yemen turkiga iyo weliba shiinaha sagal mustafe ayaa wareysatay jamaal caydiid ibraahim oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga somalilan carwadan oo ah sanadleh waa carwadii sideedaad ee ay ku kulmaan dhammaan ganacsatada somalilan oo dhan sidoo kale carwada waxaa qayb ka ahaa ganacsato ka socota wadamada turkiga iyo jina muddo toddobaada ayay ka socotay guuleed hoteel magaalada hargeysa maanta ayaana lasoo gabagabeeyey sida uu v o a u sheegay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahim
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan u mahadnaqayaa v o eda sagal oo na siisay fursaddan waraysiga ah waxaanu maanta soo gebagabaynay carwaddii sideedaad ee aanu qabannay jumhuuriyadda somalilan oo runtii marka loo eego da-da aanu jirnay inta carwii aanu qabannay meel weyn ka gelisa caalamka carwadan waxaa ka soo qayb galay dad boqol iyo konton kor u dhaafaya una badan runtii oo carwadani waxay carwooyinkii hore kaga duwanayd waxaa ka soo qayb galay ama waxii lasoo bandhigay boqolkiiba soddon waxa lagu sameeyey dalka somalilan gudihiisa waxaa ka soo qayb galay dad shisheeye ah hadday turki yihiin hadday yeman yihiin runtii waxaanu suurto gelinay inaannu u soo bandhigno dadkayaga oo aanu tusno awooddooda dhaqaale halka uu gaadhsiisan yahay waanay naga codsadeen inaanu u kornino wakhtiga laakiin wuu ku yaraa toddoba cishay socotay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaanu si gaaro kale ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo qiimo badan siiyey oo noo furay oo isagu ay runtii aad iyo aad ganacsatada aad u soo dhoweeya waxaanu u mahadnaqaynaa cid kastoo ka soo qayb gashay insha allahu sanadkan sanadkiisana waxaanu rajaynaynaa inaanu dad badan oo international soo keenno ka ballaarinno taa mid ka weyn aanu samayno insha allah insha allah hadduu allen ganacsatada ka soo qayb gashay marka laga reebay inta somalilan wadamada kale e aad ku soo casunteen ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah turkiga kambaniyo badanoo turkiga baa yimi waxaa yimi kambaniyo chinisa waxaa yimi kambaniyo yamana oo runtii aad u soo bandhigay wax qiimo leh intaasi way ka soo qayb galeen waxaa kaloo jooga ganacsatada iyadu waa dad aad u intelligenta waxay wakiilla u yihiin kambaniyo waaweyn oo caalamiya oo iyaguna batalayey oo halkan u jooga waxaan u dirayaa ganacsatada reer somaliland anagoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaannu u badinno sanadkaa sanadkiisa waxaannu soo bandhigayno inay noqdaan wax dalka gudihiisa ka soo baxa oo aannu warsadahana ballaarinno shirkadahana isu geygeyno oo aannu la tartanno caalamka ka soo qaybgelaya maalgashiga somalilan u helan sidii aannu ugu babacdhigi lahayn waxaan ku boorinayaa ganacsatadu inay isu tagto samaysato wax la mida oo maalgashiga oo xoog leh xamse maal cabdiraxiin cali iyo fardowsa dhammaantood waa dhallinyaro waxayna goobta ku soo bandhigeen ganacsiyo kala duwan
maanta waxaa noo soo gabagaboobay carwadii ganacsiga ee sanadlaha ahayd ee ka dhacaysay somalilan shirkadda tacaful insurance of africa waxay kaga qayb gashay inay adeegyada ay u hayso bulshada soomaaliyeed iyo somalilanba inay usoo gudbiso adeegyadaasi oo kale ah caymiska gaadiidka caymiska caafimaadka caymiska alaabtu inta ay badda kusoo jirto caymiska dadka shirkadaha ka shaqaynaya dhismayaasha caymiska hantida caymiska dabka arrimahaas oo dhan oo aanu ku soo bandhigaynay markaa macaamiil aad iyo aad u tiro badan ayaa isdiwaan gelisay oo noo timiday wiiggaa carwadu socotay
bismillaahi raxmaan raxiim sagal aad baad u mahadsantahay walaalo adigii bahdaada v oba waxa weeyaan waxaan ka socdaa shirkadda som cable iyo so oo wada socda waxaan xagan ku soo bandhigaynaa cawarwadan sideedaad ee ay soo habaabusho rugta ganacsiga somalilan xawaaraha iyo sbiidka uu leeyahay internetkayga aanu waddanka ku soo korinay fibrobtka si aanu hadda bulshada u tusno xaggan adu waad arki kartaa waxaanu ku soo v r wax laydhaha ama virtual reality oo online gamesk iyo waxlaha ayaanu ku soo bandhignay si aan u caddayno xaddiga sbiidkayaga uu leeyahay inuu kaga duwan walaal hawshan waxaan sameeyey ilaa muddooyinka saddex sano laga joogo ayaan bilaaba kadib markaan arkay waxyaabahanoo suuqa inta lagu daadiyo dadkii dhibaato u keenaya
waxaynu ku sugannahay carwadii adigu sidaynu wada arkayno gacanta ayaad ku iibinaysaa oo dadka kale meelay la fadhiyaan adigu meel lama fadhidin maxay tahay waxaanaad samaysay haddii aad dhegaystayaasha v o waxaan sameeyaa walaalo een, haddii la ka dhigo een, calanka oo ah een, xeedradii ka samaysan xaggiisa hoose xeedradii ta xagga sarena calankii tahay waxaan sameeyey dhiishii oo iyaduna ah run ahaantii dhiishii dhaqanka ahayd waxaan sameeyey masaftii waxaan sameeyey haddii la ka dhigo sijaayadii lagu tukanayey waxaan sameeyey cawdii waxaan sameeyey gorofkii geela hadhuubkii markihii ayu nooc si dhaqankii markuu lumay ayaan sii soo celiyey maxaad ka samaysay markaa waxaan ka sameeyey waxyaabahan karaatuunta lagu soo xidho magacaa walaal kasoo dhowo v o asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa dhaa firdows axmed waxaan ka socdaa shirkadda asmaraani shirkadda asmaraani wuxuu yahay makeupkii ugu horeeye een soomaali inan soomaalida samaysay marka een carwada ayaan kasoo qayb galnay ku faraxsannahay inta ka qayb noqoto ka qayb noqono qolada carwada sagal mustafa xasan nuur v o hargeysa
waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo waxaa biyola'aan baahsan ay ka jirtaa qaybo ka mid ah deegaanka gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halkaasi oo kuleyl aad u badan uu ka jiro dowladda deegaanka gaarisa ayaa waxa ay sheegtay in boqol ceel biyood iyo boqol hare waaweyn oo biyaha lagu keydiyo ay gobolka ka samayn doonto sidoo kaleetana booyadaha biyaha lagu dhaamiyo ee dadka reer guuraaga ah loo geyn doono waa warbixin amuurtaasi ku saabsan sida uu ku soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire konton iyo shan sane kadib tan iyo dowladda dalkani kenya xilligay xornimada ka qaadatay dalka ingiriiska baahiyaha ugu badan ee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ka jiray waxaa ka mid ahaa biyola'aanta biyahana waxay ahaayeen khayraadka yarkae dadka ku soo horay had iyo jeerna dirirta iyo colaadda keento balse dowladihiis xigxig ayaa waxay ka samaynayeen dadaallo kala duwan dowladda mudane cali bunow qoran ayaa shaacisay in boqol col ay ka qodi doonto dhammaan kauntigani gaarisa taasoo igu talagashay in baahida biyola'aanta ay ka jirta qaybo badan oo ka tirsan gobolkani lagu baahi baxo waad ogtihiin annaka kauntideena dhibaatada ugu weyn waa biyo laakiin insha allah waxaan ku tali jirnaa sanadkan dhibaatooyinka biyaha inaan ka baxno boqol ceel baan qodaynaa boqol dhaam ama wakaabaan qodaynaa insha allah gaariyo sideed oo biyo lagu qaadaan gadaynaa insha allah waxaan ku tali jirnaa sanadkan oo lacagta dowladda bisha toddobaad ee soo socoto insha allah inaan wax dhibaato oo biyo aan ka baxno sifaan nafaas ugu helno inaan waxyaalo kale oo dhibaatooyinkeena ama baahideena aan ka shaqayno haddaba baahida oo malahay soo taxnaan jirtay ma tahay mid dadka ku dhaqan gobolkani gaar ahaan dadka reer guuraaga ah ilaayo haatan la daalaadhacayo dhaan dhulfog ay ka soo dhaamiyaan baaqaasi dowladdu haatan ay shaaca ka qaaday
hal sagaal saac aan ani arsoodaasiiyey saacadan aan meeji taaganahay marka oonka dhibka ka jira maxaa waaye magaaladii oonjinkii maarta biyo yar dadka khalqiga oo isku badan meeja oonka jira xalay meel hadda anigu macnaha meel sarre helayaa ana ka soodaasiy sarre yaan ana ka soodaasiy marka dhibkaasaa jira haddana saacadan lix saac aan taaganahay meeja saaka maxaan imaaday saddex saac intaas hadda marka hadda dhibka noogu badan biyaha waa intaa xoolaha yar ee farakutiriska gacanta dadka reeguuraaga gobolkani ku soo haray abaarihii cuslaa ee lasoo dhaafayne gacantooda ka bixiya culays ayay haatani ku hayaan biyola'aan ka jirta dhulka howdka ah halka deegaanada qaarna hal ceel oo keliya uu ka qodan yahay ceelashaasina culayska iyo saxmadda saaran xiliyada qaarkood ay keento iyo dadka iyo dugaagga iyo xoolaha hal mar oo keliya ay soo wada dhacaan ceelkaasi sidaasina v o eda waxaa u sheegay horjoogaha ceelka tuulada dheertu qaryadan dhan dad iyo dunyo waxay ku noosha waa halkaa matoorji haddii uu cillad yar u keeno dad iyo dunyo waa waaba ka kacbo maxaa nolol aan biyo ahayn lama haysto waxaan rabnaa inay ceelsha oo xagga nolosha biyahe inay jaarjaarna laga siiyo ilahay baa jaarjaarle meesha dhibaatada ka tagan waxaa waaye waa hal matoor hal matoor ee qaryadan ma anfacayso dad iyo dunya hadda magaaladii way ooman oo dadkii wuu oomay waxaan dhahnay xoolihii hala dhaafiyo dadkii ha sugo dadkii markii xoolihii cabbaan yaan magaaladii habeen waraabinaa xoolihiina maalinta baan ma joogsan karaan dhanaynaa oo waraabinaynaa waa hal matoor halshi matoor hadduu wax noqdo dad dunyan nafleydan dhan waa ka kac matoorka dad saaran maasha allah dad yar ma ah waa maalintii waxaan waraabinaa afartan ulood oo ari labaatan ulood oo jeel makhluuqa joogna dee ilahay baa cilmile iskuulihii secondary ummadda joogta ilahay u cilmileyahay magaaladii baa magaalo weyne waa hal matoor baahida joogada maanta noogu daran waa waa matoor waa injilaan wasaaradda biyaha dalkani kenya dadaallo fara badan oo ka qabatay guud ahaan gobolkani ayaa deegaano ka tirsan degmada ijaara faafi iyo legdheera waxay ku sheegtay in biyo aan laga heli karin dhulka hoose haddii laga helana biyahaasi ay noqonayaan kuwa dhadhankoodu dadkuusan isticmaali karin balse xoolaha oo keliya keliya loo isticmaali karo taasina waxay ku noqonaysaa dadaalada kala duwan ee dowlada garisa county ilaa iyo haatanay gacanta ku haysa biyo dhalinta mid ku keeni karto dibudhac dhanka biyo soo saaritaanka ee haatanay gacanta ku hayaan khubarada khayraadka ka faalooda ayaa aaminsan in biyola'aantan baaxadda weyn ee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ku dhufatay ay keenayso baarihii cuslaa ee soo noqnoqonayay xoolihii dadka ka baxay oo tuulooyin samaysanayo ceelal fara badan oo isku dhow halka deegaanada qaarna aysan kaba jirin wax biyo oo dhulka hoostiisa maro maxamed faarax shire v o a garisa
doorashada golayaasha deegaanka oo gaar ah oo ka dhacday magaalada south portland ee gobolka maine ayaa waxaa ku soo baxday deeqo cabdi dhalac oo ah gabar soomaali maraykana oo muddo dheer ku nooleed gobolkaasi deeqo dhalac oo ah haweeneydii ugu horreysay ee muslima ee soomaaliya ka soo jeeda oo loo doorto golo deegaan gobolka maine ayaa kaga adkaatay doorashadan donald cooki oo ahaa ganacsado kasoo jeeda magaalada deeqo dhalac ayaa u warantay waryaheena sahre cabdi axmed kadib markii xafiiska loo dhaariyey shalay wallahi waa wax lagu farxo weeye oo maaragtay horta shaqo badanna waan galnay howl badan oo laba bilood maaragtay oo shaqo dheeraada nagu qaadatay waxaanu garaacnay albaabyo fara badan ilaa iyo laba kun oo albaab marka dadka waan la wada hadlay wixii maaragtay dhibaato ay ka cabanayaan ee magaalada ka jirta marka waan dhegaystay dadka waxa waxaa wanaagsan maaragtay in la dhegaysto oo waxa ay maaragtay dhibaato ay ka sheegan karaan inaad dhegaysatid ood maaragtay dhagahaaga u furtid baa wanaagsan marka sidaasaan samaynay advertisement badan baan samaynay finan badan baan maaragtay dhignay jidadka waaweyn maaragtay marka waxaan u arkaa maaragtay wax maara aada u wanaagsan run ahaantii oo lagu farxo run ahaantii waa garta waa gartay marka bal kursigan wakhtigan dad badan waxay isweydiin karaan maxay tahay doorashada ka dhacda gobolka maine xilligan maxaa kusoo beega wakhtigan sax marka waxa weeye degmadayda ninkii loo doortay sanadkii hore december waxay ahayd wakti saddex sanaa inuu shaqeeyo marka toban bilood kadib markii uu shaqeeyay buu iska caslay jegada uu yidhi ma wadi karo marka waxay noqotay in la sameeyo maaragtay doorasho gaar ah maadaama doorashooyinkii midtermka loogu yeedha maraykanka ay dhexda lagaga jiray oo maaragtay aan la sii dhexgelin kari lahayn doorashadan cusub ee hadda soo baxday sida kadisada ah marka waxay noqotay in dib loo dhigo laba bilood marka labadii bilood waxay noqotay in aniga iyo nin kale oo magaalada degan oo ku dhashay awooyaashiis ay ku dhasheen inaan u tartanno marka sidaasay doorashadani usoo baxday dhibca intee leg ayaad ku badisay marka doorashada adigii ninkaas idin dhex martay
marka waxaa la yidhaahdaa doorashadan oo kale waxay ugu yeeraan maraykanku special election ama doorasho gaar ah doorasho gaar ah thank you marka waxay dhacday sanadkii kun sagaa labada kun iyo saddex iyo tobankiiba midkaas oo kale uu dhacay marka maaragtay waxay dhaheen waxaa ugu badnaan waxaa soo bixi kara ilaa iyo lix boqol oo qof maadaama dadkii ay maaragtay doorteen dadyaal fara badan oo ay ku daaleen doorashooyinkii waxaa laga yaabaa bay dhaheen in lix boqol oo qof keliya ay soo baxdo marka hadda waxaa soo baxay ilaa iyo laba kun iyo dheeraad qof baa doorashadan maaragtay dad soo doorashadan ka qayb qaatay ninkii iga soo horjeeday wuxuu helay toddoba boqol oo cod aniguna waxaan helay kun afar boqol iyo sideed iyo toban cod
waa gartay marka hoosha aad qaban doonto maxay tahay
marka hawsha aanu qaban doonno waxa weeye waxay ku saabsan tahay dowladda hoose iyo arrimaheeda sidii maaragtay budgetka loo dejin lahaa sidii iskuulaadka oo kale maaragtay looga hadli lahaa iyo environmentka ama dabeecadda dalka amen magaalada sorry iyo maaragtay wixii khuseeya magaaladan oo dhan ama hadday noqoto businessyo cusub in maaragtay dad ay furtaan inay noqoto iskuulaadka in dib loo habeeyo inay noqoto maaragtay grantyo ama maaragtay dakli ay helaan dalku amina magaaladu so adigu wixii magaalada ku saabsan oo dhan dowladda hoose oo dhan baana eegi doonaa insha allah waa tahay deeqoy ma ku fakeraysa in aad kusoo baxayso kursigan oo aad golayaasha deegaanka magaaladaasi aad ka mid noqonayso kolley adigu soomaaliya markaan joognay waxyaalo badan oo dowladaha iyo siyaasadaha ku saabsan baan dhegeysan jiray oo maaragtay wixii siyaasada xataa markaan dalkan imi waan aad baan u dhegeysan jiray markaan statekan usoo guurnayna ama gobolkan aan hadda deganahayna dad fara badan oo waxaa jira maaragtay aan garanayn immigrant-ka iyo dadka soomaalida dadka muslimka sida loola dhaqmo marka oo ka baqanaya markay maqlaanba qofkan waa muslim iyo kada kada marka waxay noqotay markii uu trump dalka qabsaday sidaad u wada ogtihiin dad badan oo maaragtay immigrant ay ay dhaleecaysay arrimaha iyo hadaladiisu marka waxay noqotay inaan qaylino oon iska hadalno oon iska buuqno iyo inaan baldhahno annaguna waa inaan markaa soo fadhiisano kursigii oon anaguba noqono dadkii maamulka wax ka qabanayay marka sidaa awgeed bay igu dhalisay marka maadaama aanan haysan wax maaragtay training ah oo ku saabsan xagga siyaasadda waxaan qaatay lix bilood oo ah training oo la yidhaahdo emerge main oo train gareeyo dumarka doonaya inay u cararaan office maaragtay public office oo kale marka trainingkaa markaan qaatay kadib baan way igu jirta weligay inaan u cararo maaragtay kursi laakiinse waxaan rabay inaan traininka qaato kadib markaan qaatayna ninkani magaaladeyda ahaa xildhibaanka markii gudoomiyaha gobol degmada aan deganahay baan ogaaday inaan janis haysto markaa marka waxaa isugu kay darsamay maaragtay waxbarashadaydii iyo maaragtay trainingkii aan helay iyo maaragtay sidii aan u wax uga qaban lahaa dhibaatooyinkan maaragtay jira eena dhaleecaynaya haddaan nahay dad maaragtay ajanabi ah oo dalkaanan u dhalanin taasi waxay ahayd deeqa cabdi dhalac oo ah gabar soomaali maraykana oo ku guulaysatay kursi golaha deegaanka ee south portland ee gobolka mayn sahre cabdi axmed ayay waramaysay waa hagaag falastiinay markana bal dhegaystayaasha aan u soo qabto codka hibe maxamed iyo heeskii xidig yahow
sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa xerya sama ku noolban xidigyahow adowa xerya sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane islabayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii islabayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii islabayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii islabayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xantayaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xantayaanay kaa helin waxaad hera ku leedahay wadnahayga kuu xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xantayaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xantayaanay kaa helin waxaad hera ku leedahay
heestaasi xidig yahow iyo hibanuurana waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii ilyaas gabayaahu tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo
xidigyahow xaragadiyo eeldheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo eeldheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo eeldheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje